habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimaha axada bisha may waa toddoba sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee tartanka adag ee madaxtinimo ee dalka faransiiska haddaynu ku horeyno maaqina been oo kale waxay ku andaconaysaa ama ololaha ku gashay in ay ka baxayso gebi ahaanba midooda yurub waddanka faransiisku uu ka baxaayo sidoo kale xuduudaha waddanka in la xidhaayo sidoo kale dadka soo galootigaa ee waddankan jooga in wadamada bilaa sharcigaa in wadamadoodii lagu celinayo waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaalsami iyo waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahawda waxa loogu wadi waa qatimayahay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax walxa lagu riday lagu xiray baabuura uu goordhow ka dhacay waddada maka almukarama qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay gudaha baabuur ayna u muuqato in loola dan lahaa qofka baabuurka watay oo la sheegay in uu soo gaaray dhaawac booliiska ayaanan weli shaacinin magaca qofkaasi la beegsaday dhinaca kalena dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka ciidamada oo shantii bishan may ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ay ku dishay macalin cismaan cabdi baadil iyo saddex maleeshiya kooxda ka mid ah al-shabaab ninkan oo ay dowladda ku sheegtay inuu ahaa hogaamiye kooxeed gobolkaasi shabeellaha hoose al-shabaab u qaabilsana ayaa ku dhintay weerarkaasi oo ciidamada xooggu ay ku qaadeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed dowladda ay soo saartay dowladda ayaa waxa ay sheegtay in tallaabadan ay dhabarjab ku tahay kooxda al-shabaab warkan ayaa waxa uu kasoo baxay wasaaradda warfaafinta waxaana lagu sheegay in xiliyadii dambe ay jireen dhallinyaro kooxda kasoo goosatay haddana ay ugu baaqayaan in dhallinyarada kale ay kasoo tallaabaan taasina ay tahay tallaabo muhiima si ay uga faa'iidaystaan cafiska ay dowladda u fidisay dhallinyarada kooxda ka soo baxaysa howlgalkan ayay dowladda ku sheegtay inuu ahaa mid ka dhacay deegaanka daarasalaam oo u dhow berire waxa uuna dhacay saqdii dhexe ee habeennimadii jimcihii uu soo gelayay waxaana dowladda maraykanku ay sheegtay in howlgalkaasi ay siisay door talabixin ah uuna uga dhintay hal askari laba kalena ay uga dhaawacmeen goobaha codbixinta ayaa loo dareeray dalka faransiiska kadib olole aad u xoogan oo noqday mid ka mid ah ololayaasha ugu adkaa ee dalkaasi laga galo waayadan dambe waxaana hindisayaasha labada hogaamiye la kala wata ee ay codbixiyaashu u kala dooranayaan ee ka mid ah in la sii hayo jidka isdhexgalka caalamka ee furfurnaanshaha ku salaysan iyo in dhinaca kale oo raba in laga qaato jidkaas ka soo horjeeda faransiiskana uu ka baxo midooda yurub ololaha waxaa haleeyey intii uu socday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha shaqada socdaalka iyo ammaanka labada musharax ee loo kala codaynaya ayaa kala ah emmanuel macron iyo haweeneyda sida aadka uga soo horjeedo mujaahiriinta ee marian leben fikrad ururin la sameeyey maanta iyada oo weli codbixinta ay socoto ayaa tilmaamaya inuu manuel macron uu ku hogaaminayo boqolkiiba lixdan iyo saddex halka marian labenna ay haysato taageero dhan boqolkiiba soddon iyo toddobo kooxda xag jirka ee boko xaram ee la dagaalanta kana dagaalanta waqooyiga nigeria dowladaasina dagaalka kula jirta ayaa sii daysay sideed iyo waa siddeetan iyo laba gabdhood oo ka mid ahaa gabdhihii ardayda ahaa ee afduubteen sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii gabdhahaasi ayaa waxa ay keeneen deegaanka jiboot oo ku yaala xuduudda nigeria ay la leedahay wadamada jaad iyo niger saraakiil u dhashay dowladda nigeria ayaa xaqiijiyey siideenta gabdhahan sida uu u xaqiijiyay t v-ga c n n sarkaal ka tirsan dowladda oo sheegay in warkan ay kasoo xigteen sarkaal nigeriana oo ka mid a saraakiisha xaaladan u dhuunduleela sarkaalkan ayaa waxa uu u sheegay telefishinka in gabdhuhu ay haatan ku sugan yihiin gacanta ciidamada qalabka sida ee nigeria iyaga oo ku sugan degmada banki oo ku taalo xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalka cameroon dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay xirtay ruux kale oo u dhashay dalka maraykanka kaas oo ay ku eedeysay inuu xasilooni darro abuuray wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi k c n a ayaa sheegtay kim hang song in la qabtay sabtidii shalay warar kale ee la helaya ayaa sheegayay inuu kim hangson u shaqaynayay jaamacadda pyongyang dowladda maraykanka ayaa ilaa iyo hadda aan ka hadlin warka ku saabsan xariga kim oo haddii uu dhowoobo noqonayo qofkii afraad ee maraykan ah oo maxbuus ku ah dalka kuuriyada waqooyi bishii aanu soo dhaafnay ayay ahayd marka xabsiga loo taxaabay kim sangdung oo macallin dhinaca xisaabaadka ah da ahaanna tiro kontonaad ku jira kim waxa uu sidoo kale macallin ka ahaa waaxda xisaabaadka ee jaamacadda pyongyang muddo bil ku dhow sida uu sheegay madaxa waaxda xisaabaadka ee jaamacaddaasi waqooyiga kuuriya ayaa horay u xirxirtay wadaniyiin maraykana si ay ugula gorgortanto xaaladda siyaasadda cunaqabaynta dhaqaalaha iyo goodiga colaadeed ku salaysan ee labada kuuriya
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa v o a washington ciddii ay seegaan warbixinada wareysiyada iyo wararka ka baxaya laanta afka soomaaligana dib waxay uga dhagaysan karaan websaytekeena v o a somaali com haatan faransiiska haddaan ku horumarno goordhow waxaa la filayaa in dalka faransiiska lasoo saaro natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi doorashada madaxtinimo ayaa waxaa ku tartamaya emmanuel macron oo ka tirsan ururka hanti wadaaga oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu ku guuleysan doono doorashadan iyo meekhaye le pen oo ah haweeney hogaaminaysa ururka xagjirka ah ee necab soo galootiga haatan magaalada baariis ee dalka faransiiska waxaa ku sugan khadar axmed oo ka mid a ardayda wax ka barata wadankaasi ismaaciil farjar ayuuna uga waramay doorashadii natiijooyinka wararkii ugu dambeeyey aad bay umahadsan tahay walaal ilaa iminka si fiican bay doorashada u socotaa telefishinadana toos baa lagula socdaa xaaladuna way degan tahay natiijada rasmigaana waxaa la ogaan doonaa sideeda fiidnimo marka meelaha qaar tulooyinka yaryar iyo goobaha magaalooyinka yaryar oo kale waxay dhammaanaysaa toddobada halka sideedda ay dhammaanayso magaalooyinka waaweyn halka sideedda ay dhammaanayso sida sideedana la ogaanayo natiijada baariis baad ku sugan tahay bal ilaa hadda xaggay wax marayaan doorashadii madaxtinimada faransiiska runtii jawigu wuu degan yahay madaxweynuhu wuu codeeyey sidoo kale waxaa codeeyey emmanuel macron oo ah wata xisbiga on marsh sidoo kale waxaa iyaduna deegaankeeda ka codeysay oo tagtay tuuladeedii maaqin leben dhowr saacadood ka hor waxyar ka hor oo iyaduna halkaa ka codeysay xaaladdu si fiican bay usocotaa laakiin telefishin telefishinada risaltiska ilaa iminka laga helayo waxaa leeyahay bay iskugu dhow yihiin inkasta oo natiijadii rasmiga ahayd un la ogaanayo sideedda fiidnimo waan gartay marka saadaal bay sii bixinayaan telefishinada qaarkood ay leeyihiin codadkaasaa laga yaabaa inuu kaasi helo iyo kaasi helo
ha maadaama tuulooyinkii iyo magaalooyinkii waaweynaa dhammaantood ay telefishinada si lifa looga sheegayo codadka la codeeyey telefishinada qaar baa le aad bay iskugu dhow yihiin laakiin natiijada rasmigaa in waxaa lagu dhawaaqaya sideeda fidnimo waxaa soo baxayay maalmo dhoweyd in mararka qaar ay soo baxaysay in xisbiga macron oo kale uu wato la jabsaday imailadiisa arrintaa siday warbaahinta uga hadashay saamayntiisa siday doorashada ugu yeelatay
runtii aadna uga hadashay walaacuna uu iska jiray markii hore iyo markii dambeba marka habeenkii jimca ahaa ayaa jimciyaan soo dhaafnay culimadkeedii ayaa weerarkaa lagu soo qaaday markaa saxaafaddu aada bay uga hadashay aadna dawladdu waxay uga taxadiraysaa waysa ugu haysaa ruushka iyo qolyaha internet imeilada iyo internetada jabsanaysa marka taxadar weyn baa ka muuqda telefishinadana aad baa looga hadlaya iyo iyo iyo iyo baraha bulshada gebagabada haddaynu nimaadno labadan murashax een, waxyaabo aragtiyo kala fogfog ayay ku ololeynayaan bal dadka haddaynu xasuusino aragtiyaa een, miiska ay u saaran yihiin oo mid walba haddii uu guulaysto een, faransiiska een, berri wixii ka dambeeya loogu soo hagaagi doono haddaynu ku horeyno maaqinu been oo kale waxay ku andacoonaysaa ama ku ololaha ku gashay in ay ka baxayso gebi ahaanba midooda yurub uu wadanka faransiisku uu ka baxayo sidoo kale xuduudaha wadanka in la xidhaayo sidoo kale dadka soo galootiga ah ee wadankan jooga in wadamado bilaa sharciga ah in wadamadoodii lagu celinayo dadka soo qaxoontiga ah ee sharciyada wadankan qaatay in caruurtooda waxbarashada iyagu ay iska bixinayaan halka imika dawladdu ka bixiso in dadka lagu qasbayo inay shaqeeyaan wixii shaqayn waayaan sharciga waddanka ee la siiyey qaxoontiga aan loo cusboonaysiinaynin soo galootiga oo kale xagga islaamka oo kale in aada masaajidada masaajidka ugu weyn goqoonta baari masaajid kale laho goqon mus muskeeda weyneen baris oo kale in ay ballan qaadeen inay xidhayso oo ay farta ay maaragtay ku fiiqday oo islaamka ay si adag iyadana ay maaragtay ay ololaha ugu gashay inay il gaara ku Waan qabanayso gartay.
marka waxyaaba noocaasa iyadu ku doodaysaa halka uu ku doodayin macron in la la wada noolaado oo dadyaga faransiiska ay een, muslim iyo iyo christian iyo kuwa binaadinta ay dhammaantood ay yihiin dad faransiisa oo isku een, een, wadanka een, xuquuq gaara kuwada leh een, dhaqaalaha ay isagu isha si gaara uu maaragtay ugu hayay inuu wadanka dhaqaalihiisa uu soo kobcinayo inuu wadanku kasii mid noqonayo een, midooda yurub sidoo kale wuxuu dadka u sheegay uu ku celcelinayay maaqin lubaan haddii wadankan ay madaxweyne u noqoto inuu wadanku gelayo dagaal sokeeye isagoo uga jeeda wadanka een, waxaan leeyahay dadka muslimka ah iyo dadka kale ayaa ayaa ka dhex dhaawanaysaa inay inay maarata dadkii muslimka ah ay dib u celin ama ay il gaara ku hayso ay ku qabato marka sidaa awgeed in wadanku gelayo een, een, een, dagaal sokeeyo ay gelinayso oo aanay maaragtay een, ee, u- u- isaga ku doodayo in isaga maaragtay loo loo codeeyo
qadar axmed xasan oo ka mid a ardayda wax ka barata magaalada baariis ee dalka faransiiska oo ismaaciil xuseen farjar khadka telefoonka ugu waramay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal waa fiidnimo axad ah waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington labaatan qof oo ku kala eedaysnaa inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee puntland maxkamadda ayaa qaar ka mida eedaysanayaashaas dib ugu soo celisay xorriyadoodii kadib markii dembi lagu waayey halka kuwa kalena maxkamadooda dib loo dhigay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada boosaaso kow iyo tobankan dhallinyarada ah ee ay maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay saakay xorriyadooda dib ugu soo celisay ayaa muddo saddex bilood ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso hase ahaatee baaritaan dheer kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol korneyl cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku dhawaaqay xukunkan ay dhallinyaradu xorriyadooda dib ugu heshay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol waxay u fariisatay oo xorriyaddooda u soo celisay dacwad ciqaabeedka lidku eedaysanayaasha koob iyo tobanka eedaysane kadib markii ay hay-adaha baarista biliiska iyo xafiiska xeelaalintuba ay caddeeyeen in ay ku waayeen eeddii loo haystay kuwaasoo ku eedaysnaa xeer nambar tu xeer nambar tan faraysa koowaad iyo labaad ee la dagaalanka argagixisada maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyaddooda qof kasta oo wax lagu waayo oo dembi lagu waayo maxkamaddu waxay u soo celinaysaa xorriyaddooda iyadoo aan wax damaanada iyo wax baalkiyminna lahayn qofkii dembi lagu helo waxaa la marinayaa sharcigaa la marinayaa cidna looga habaysan mayo cidnana sharcigaas waxa uu ka qabo kii ay tahay sanawaadna sanawaad buu qaadanaya kii xukun dilana hela dil- dilkiisa heyana lagu fulinayaa qaar ka mid a dhallinyarada maanta xorriyaddooda dib u helay ayaa ka warramaya dareenkooda iyo siday u arkaan sii dayntooda magacayga cabdisalaad muuse aadan ee, haddana xurudeyda aan helay saddex biloodiiba xoogaan ku xiraay haddana xurudeyda waa la- lay siiyey waana mahadsanyihin Waxa- waxa- maxkamadda sharafta loo mahadsan tahay dembiana waa lee waay waxaan ee, waana mahad- maxkamadda sharafta loo mahadsan tahay anigoo magacayga cabdinaasir maxamed xasan ah ee joogo boosaaso een lagu eedeeyey xeer number two ee maaragtay lee dami baaris lee dami baari wax dembi ahna lagu waaye intaasoo dhallinyaro aan ahanay oo dembigiina lagu waaye maxkamadda sharafta leh maanta ee xorriyaddaynanu soo celisay boqolkii boqol oonu mahad celinaynaa ma aha markii ugu horraysay ee maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay xorriyaddooda dib ugu soo celiso dad lagu eedaynayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab hase ahaatee waa tiradii ugu badnayd ee la sii daayo waxaa sidoo kale maxkamadda maantay la hor keenay sagaal rag ah oo ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin ururka daacish kuwaasoo maxkamaddu ay xukunkooda dib u dhigtay faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
waa tahay markanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha jaamac buule jaamac ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahaayoo kale axad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sicir bararka iyo sababaha keeno iyo weliba waxa laga qaban karo waxaana barnaamijka noogu marti ah cabdi cali daakir oo ka mid ah dhaqaalyahanada soomaaliyeed shahaadada labaadna ku qaatay maaraynta maaliyadda cabdi ugu horreyn adigoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal inta aanan u gudagelin qodobkeenna london waxaa ka dhacaya kow iyo tobanka bishan shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya oo ay maaliyadda ka mid tahay bal warbixin kooban naga sii shirkaasi aad baad walaal u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha v o e da meel kastay joogaan marka hore ummadda soomaaliyeedna meel kastay joogaan caaman waan salaamayaa dhammaantood Ah, shirka sida aynu wada ognahay madaxweynaha cusub ee maaragtay dowladda federaalka ah maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu la kulmayaa sida aad sheegtay dalkan dowladda ka talisa britain iyo beesha caalamka oo iswata runtii Ah, waxayna ku saabsan yahay miitinkaasi arrimo dhowr ah oo saddex qodob noqonaya dhaqaalaha horumarka iyo waxa la yidhaahdo nabadda in laga shaqeeyo maaragtay marka taas baa keenaysa in maaragtay la wada hadlo oo meel loo qaado dalka dhibaatada hortaala laga qaado dalkana sidaad la socoto pictureka ka muuqda waxa weeye dhaqaalihiisu wuu burbursan yahay nabadiisu way burbursan tahay waxaa kale oo burbursan siyaasadiisa marka waa in caalamka madaxweynuhu uu kasbado iyo maaragtay prime ministerka uu isagu doortay waana taa arrimaha shirku uu maaragtay dhanka ku saabsan yahay marka marka dhanka waa dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha dhanka dhaqaalaha ayaanu Waa.
ka qaadanaynaay sicir bararka muxuu ka tiri doonaa ayaad leedahay ee, ee, ee, shirkan si shirkaasi waa shir ku saabsan sida la wada arkayo maaragtay in laga shaqeeyo promotion economic stability Waa oo tahay.
maaragtay la wada garanayo Eh, maaragtay in waan in- waan in- waan in laga waan sha- waad mahadsantahay cabdiyow waxaan u gudagelaynaa barnaamijkeenii waxaan jeclahay waa maxay sicir barar maxaase keena inaad marka koowaad sharaxaad kooban naga siisid sixir bararku waa kororka qiimaha alaabta ku yimaada maaragtay ama waxaad oran kartaa oo kale sixir bararku waxa weeye marka uu koror ku yimaado qiimaha alaabta iyo khadamaadka good and serviceska waxa la yidhaahdo siyaabo laba nooca ayaana lagu daweeyaa oo loo arkaa maaragtay halbeegyada dawadiisa dawadiisa waan u imaan karnaa waan u imaan doonaa insha allah laakiin waxaan rabaa inaad sharaxaad fiican si qof kasta oo soomaaliya uu uga dhergo sicir bararka siyaabaha uu ku yimaado faahfaahin fiican inaad naga siiso runtii runtii sixir bararku sida lala wada socdo sababo dhowr ah ayuu ku yimaadaa oo ah dhammaan pool inflation Eh, iyo no- waxa la yidhaahdo noo noo soomaaliya dhammaan bull inflation runtii haddii aynu eegno dhinacan waxa la yidhaahdo dalabka marka uu kordho ama waxa loo baahan yahay noocyada kororka alaab loo baahan yahay ku yimaada oo markaa iyada ah baahida ku salaysan ayaa waxa badanaysa in la dalbo oo maaragtay qiimaheedii kor loo qaado men pool inflation markaa markaa sida aynu la wada soconno caaman soomaaliya oo dhan ama dhulka soomaali ay degan tahay oo dhan waxa weeye wax kasta oo maaragtay la cunayo wax kasta oo la cabayo wax kasta oo loo baahan yahay ala adeega oo dhan dibadda ayaynu ka soo iibsanaa marka iyada ah waxaa imanaya khasaare aad iyo aad u weyn waayo alaabta aynu soo iibsanayno waxaynu ku soo iibsanaa waxaa weeye lacag adag oo lacagta adagi ay ka korayso lacagta waddankaaga oo waxa aynu isticmaalaynaa waxaa weeyaan wall priceka lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado oo ah maaragtay dollarka marka dollarkuna aad iyo aad iyo aad buu uga awood badan yahay ama uga koreeyaa shilinka maaragtay shilin soomaaliga ama somaliland shilinba aad buu uga koreeyaa dhinac kasta marka laga eego waxa kale oo keenta iyadana oo qayb kale ah qaybta kale ee la yidhaahdo cost bush inflation sixir bararka noocan ahna waa sixir bararka inta badan ka yimaada sidaa aan sheegay waxa la yidhaahdo qiimaha oo alaabta aad dibadda ka soo iibsanayso ayuu maaragtay ku dhex jiraa wax badan baana maaragtay ku xidhan halkaa iyada ah markaa waxaa dhacda oo caaman soomaaliya oo dhan ka dhacda waxa weeye in alaabta la soo iibsaday haddana faa'iido badan la saarto markaa waxaa imanaya profit push inflation sixir ka sixir barar kale oo la yidhaahdo oo isagana ka dhalanaya maaragtay faa'iido badsi markaa sixir bararka soomaali maanta meel kastoo joogto wuu hadheeyay runtii aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga waxaanu toddobaadkan kaga hadlaynaa sicir bararka siyaabaha keeno iyo sida loo maarayn karo waxaa inoogu martaa cabdi cali daakir oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer maaraynta maaliyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo haddii sababaha keenay aad sidaa u dhigtay maxaa lagu maarayn karaa see looga hortegi karaa sida la wada og yahay sixir bararka laba halbeeg baa jira lagu daweeyo iyadoo oo marka hore uu ka horeeyo in la ogaado sixir bararka meelaha uu ka yimi iyo sida uu maaragtay ah, u yimi laakiin laba halbeeg baa jira oo laga arko marka hore in la mid la yidhaahdo c p i oo ah consumer price index iyo mid kale oo la yidhaahdo maaragtay retail price index marka labadoodaba waxaa laga dhex arkaa isbedbedelka nolosha ku yimaada ama ku dhacayaba adeega aynu u baahannahay maaragtay waa tahay adoo mahadsan labadaaba inaad noo soomaaliyeyso isku day eh, maadaama dadka badan ee soomaalida ay ku dhegaysanayo ay ka faa'iideysan karaan barnaamijka kii waa halbeegyada lagu cabiro sixir bararka oo markaa iyada ah la arkayo isbedelka ku yimaada kororka qiimaha iyo alaabta oo kor u socda maaragta weeye halbeegyadaas marka si k- dhinaca kale haddaad eegto sixir bararka hadda saameeyey ummadda oo dhan wuxuu ka imanayaa oo kale lacagayooga la iska daabacanayo saad u aragto oo lacagayooga waxaa jira oo aad aragto in la iska samaysto oo lacag badan maaragtay la sii daayo iyada lafteedu waxa weeye waxyaabaha keenaya sixir bararka la wada ogyahay oo maaragtay keenayaba in lacagtii qiimaheedii uu dhaco maaragtay oo markaa iyada ah tayadii lacagtu ay maaragtay meesha ka baxdo markaa iyada ana waxa la yidhaahdo disline purchasing power ay sababto maaragtay taariikho badan oo kala duwan baa dhinaca lacagtana hor yaalla oo ka muuqda caaman soomaali oo dhan meel kastay joogto waxaa jira waxa la yidhaahdo high printing inflation oo haddii la eego lacagta badan ee la daabacanayo wadamada ay maaragtay dhaqaalahooda dumisay iyo sidii ay u dumisayba la ogaa oo la arkayey nineteen twentygii waddanka jarmalka dhaqaalihiisu waxa dumiyey waxay ka timi waxay ahayd lacagtaa badan ee layska daabacanayo kadibna lacagtii maaragtay ay ku timi dhibaatada intaa la eg waxa labadii kun iyaduna timi oo la wada arkayay waddan ku yaala south america oo ecuador waddanka la yidhaahdo waa tii iyadana lacagteedii uu qiimo dhac weyn uu ku yimi oo lacagtoodii ay waxgoyn weyday iyadoo ka timi arrintaa iyada ah arrinta hadda jirta oo ah qiimaha maceeshada oo kacday iyo lacagtoodii oo waxgoyn weyday marka iyada ah waddanka ecuador oo kale waa kii qaatay official dollarsation maaragtay lacagtiisii markay waxgoyn weyday marka caaman soomaali oo dhan waxa weeye waxa ku jira hadda waxa weeye waa sixir barar aad iyo aad u khatar ah ayaa ka muuqda walaalo waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan isku dayeynaa marka inaan markan jalleecno dhinaca dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horreeya ayaan u gacan hadinayaa dhegaysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka waa mahadsan tahay jaamac magacayga waxaa la dhahaa cali yacquub jaamac waxaan joogaa muqdisho khaasatan bakaaraha arrintaasoo runtii la xiriirta waxaan hadda ka hadlayno horta marka hore waxaan rabaa anoo inaan soo dhaweeyo brofesorka aad u mahadsanyaha siduu noogu sheegay iyo wariyaasha uu jaamac ugu horeeyo horta sixir bararka adduunka marka loo fiirsho waxaa keena dhaqaalaha dhaqaaluhu markuu fiicnaadan waxaa lagu qaboojiyaa in lagu daro labaatan iyo shan boqolkiiba doolarka si loo qaboojiyo lacagtuna qiimo u yeelato markuu xumaadana waxaa laga dhimaa labaatan iyo shan boqolkiiba doolarka si dadku ay wax u gataan taas ma jirto runtii soomaaliya waxaa jira control la-aan baa jirta oo kow ka imaan haya beecmushirka oo markay wax soo gataan qofku hadduu toban dollar wax kasoo baxsho uu xataa dhihi karo boqol dollar oo runtii aanu arkay marka sixir bararka soomaaliya ka jira ma aho sixir barar aan controli karno wax control ayaan hadda runtii ma muuqdaan waxaan la controlaa dibadda maadaama lacagta aan isticmaalno ay tahay dollar oo laga controlo dhicidiisa iyo qaadadiisa maraykanka taas oo aan related la ahayn soomaaliya waxa ka jira oo maraykanku markuu lacagta dhimahayo ama uu qaadahayo uu danihiisa ka fiirsanhayo marka taasaa waxay keentay isku dhexyaac badan oo ah xataa magaalada dhexdeeda in qofku meelna uu toban dollar kusoo arko meelna uu kusoo arko labaatan dollar uu kusoo arko meelna uu kusoo arko boqol dollar maxaa xal ah marka caliyow waxaa xal ah waxaan xal ahayn waxaan xal ahayn waxaa waaye in la controlo lacagta aan isticmaalno oo ah dollarka dollarka waxaa xal ah inaan iska controlno runtiina waxaa weeyaan xal ma keeni karno maxaa yeelay controlka dollarku nooguma jiro gacanta waa tahay dhaqaalihana hadduu dhaqaalihana hadduu fiicnaado iyo hadduu xumaadaba meeshaa laga haystaa marka barofesorka waxaan ka codsan lahaa inuu noo sheego sida aan ka yeeli karno dollarka waa waa aad ayaad umahadsan tahay cali yacquub jaamac kusoo dhowow cabdi cali daakir walaalo aada buu horta walaalkay u mahadsan yahay sida uu sheegay laakiin waxaan xasuusinayaa caaman qof kastoo i dhegaysanaya ama soomaali aba meel kastuu joogo sida aynu la soconno ma jiro ilaa dawladdii maxamed siyaad barra ay ka baxday soomaali oo dhan dawladdii markaa gacanta ku haysay waa tii uu dhumay haykadkaasi ama ama central governmentiga waxaa raacay dhowr wax oo walaalkay uu ka dhawaajiyey sida aynu la wada soconno siyaasadda maaliyadda iyo waxaa gacanta ka baxay monitor policy oo iyadana ah siyaasadda lacagta waayo soomaaliya ama waktigii maxamed siyaad barre waxaa jiray hard currency-ga waddanka hadda ku jiraa muu wareegi jiray laakiin waktigan hadda ah waxaa soo baxay laba lacagow oo wada socda oo weliba tii dalku ay ka hoosayso oy ka maxay haytoolay liidato tii maaragtay dunida la isticmaalayay marka walaalkay waa inuu ogaado waa run ma jiro wax la yidhaahdo price control oo waxa maqan awoodihii bangiga dhexe ayaa maqan oo bangiga dhexe waxay ahayd inuu ilaaliyo oo uu ka duulo wax kasta oo khatar ah waayo inflationka inuu ka ilaaliyo dhaqaalaha iyo dadkaba waxa weeye ruulka bangiga hor yaalla oo caalamka oo dhan qodobada ugu horeeya uu ka duulayay ku jirta marka iyada ah waa waxyaabaha aynu rabno maamulada jira inay ka shaqeeyaan inay bangiga ruulkiisa la soo celiyo oo oo la keeno physical policy iyo monitor policy ku saabsan ilaalinta ummadda iyo nolosha dadka hard currency-gu kama shaqayn karo soomaaliya kama shaqayn karo waayahay ama meel kale kama shaqayn karo waayo waddan kasta wuxuu leeyahay official lacag uu leeyahay lacagtaa iyada ah si ay u jirto tayadeedu i- wareegeeda waa in dawladdu ay maaragtay ay ay ay- ay hirgelaysaa Waa tahay.
midda kale ganacsatada lagama yeelayo iyaga laftoodu inay monopoly business ama ganacsi monopoly ah inay wadanka ku haystaan lagama yeelayo waayo waa inuu sharcigu uu shaqeeyo oo bankigu uu maamulo dhaqaalaha dalka yaalla si uu u dheeli tiro monetary policy iyo physical policy si Aanu- dhaqaalaha loo ilaaliyo wadanka maaragtay oo dhan ka walaalkay waa run waxa maqan waxa weeye price controlka iyo oo dhan oo awood ama hay-adihii kale ee ilaalinayay tay lacagta iyo wadanka dhaqaalaha yaalaba aad Cabd- baan u mahadsan yahay cabdicali daakir waxaanu siinaynaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamida muuse oo joogta magaalada boosaaso runtii aqoon-yahanka waan salaamayaa sidoo kale n shaqaalaha c o edana waan salaamayaa saddex su-aalood ayaan rabaa inaan aqoon-yahanka weydiiyo waa maxay sababta sicir bararka keenta inuu marna kaco marna hoos u dhaco waa maxay mas-uuliyadda ay dowladdu ku leedahay kicidda sicir bararka sidee lagu helayaa xal ah inaan marna sicir barar ka dhicin wadanka waa mahadsantihin aad ayaad u mahadsan tahay soomaali meel kastay joogto wadanku ma laha wax soo saar ma laha marka mar kasta wuu jirayaa ilaa inta la helayo dawlad fulisa maaragtay ilaalinta shacabka iyo adeega danta ka shaqaysa waayo dalka waxaa soo galaa dibaddu ka yimaadaa marka halkaa iyada ah waxaa imanaya sida aan la socono lacagta wax lagu soo iibsaday waa dollar marka dalka markay badeecadu soo gelayso waxayba ku timi sixir barar bay ku timi waayo dollarkii iyo currency-ga laga isticmaalayo boosaaso ama laga isticmaalayo xamar ama laga isticmaalayo hargeysa de waxa weeye currency-ga aynu wax ku soo iibsanaa ka adag oo ka xoog badan marka waa in la helaa in la hayo oo ay ku xeroodaan bangiyada jira ama central bankigu waa inuu lacagta wadanka ka baxaysa uu qiyaaso si loo ogaado qiimaha wadanka alaabta soo gashay lagu soo iibiyey way maqan tahay taa iyada ah dhinaca kale waxaa aad iyo aad walaashay aada ugu mahadsan tahay in aanay isku dhigmaynin oo iyadu ay la socoto one dollar waktiga xaadirka ah inuu u dhigan yahay meelaha qaarkood dhanka dalkayga ama dhinacayga somaliland oo kale wuxuu u dhigan yahay waktiga xaadirka one dollar equal ama wuxuu lagu bedelayaa waa ten thousand somaliland shilling waxaan u malaynayaa xamarna wuu kasii koreeyaa taa iyada ah marka iyada ah lama oran karo sixir barar ma imanayo wuu imanayaa sixir barar ilaa inta la helayo dowlad ilaalada ummadda iyo dalkaba ka shaqayso oo qodobka ugu horeeyay fulinaysaana uu yahay sixir bararka sidii ummadda looga ilaalin lahaa waayo physical policy ama siyaasadda maaliyadda iyo kobaca dhaqaalaha ee dalku way isku xidhan yihiin oo waxa weeye in dalka laga shaqeeyo increase maaragtay the number of investment oo micnaheeduna uu yahay in la badiyo maaragtay maalgashi si kobac dhaqaale loo gaadho kobaca dhaqaalahana waxaa ah waajib in laga hor qaado sixir barar wax kasta oo keenaya marka waa in dhaqa dadka dhaqaalaha wadanka leh oo ganacsatada ah hab qodob loo joojiyo sixir bararka iyaga lagala hadlo oo ah wadanka gudihiisa inay sameeyaan ganacsiga ay dibadda ka raadinayaan inay ka abuuraan oo wax ba- oo oo wax oo wax la beerto oo beerihii iyo investmentkii kaleba wadanka gudihiisa lagu celiyo si dhaqaalaha dalku uu maaragtay u wareego oo wadanka gudihiisa unsan uga bixin laakiin sida aad la socoto dollarka ka baxaa soomaaliya oo dhan maanta ka aada etoobiya meel kasta iyo bendinka ku baxa ummadda soomaaliyeed maanta waxa badan dollarka dibadda inaga aadaa baxan waayo waynu la soconnaa maxay ahay toolay millions of dollarka maalin kasta baxaya ee la qaadaya cash marka dollarkaas waa in la keeno oo dawladdu ay keento ama dawlad kasta ay keento ama maamul kasta uu keeno sidii lacagta wadanka uga baxaysa wadanka gudihiisa loogu samayn lahaa maalgashi ummadana maaragtay ay ku noolaan lahaydba oo maaragtay joojin lahaa sixir bararkan maanta jira maaragtay waa tahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer ee aad ka bixisay su-aalaha saddexda ah ee xamda oo boosaaso inaga soo wacday ina weydiisay haddaba aan u gudubno dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa nasre caynab quraale oo loo yaqaano nasre dhagaxley waa idin salaamayaa adiga wariyaha saambul jaamac iyo wiilka odayga aqoon-yahanka ah arrinta tabaarka haddaan dhex galo horta aniga waxaan qabaa kolba islaan qaxootidan joogtaan ahay in laba maado ay keento maadada koowaad oo ah wadankii kala dambayn ma leh wax kala socdo ma lah raas caseer ilaa raas kambooni wadanku hadduu wadan dowlad adago dhigabadeed u aasan yahay sicir bararku saa nooma saameeyeen dhibaataduna inta waa ka yaraan lahayd marka midda koowaad oo u horeysa waa dowlad tabaryaraanta jirta weeye awgeed taas taasaan ka idhi midda labaad waxaa waaye iyadoo maanta ay tahay mid wadankeena wadan baabaa uu yahay oo ay tabartiisa ay iska yar tahay haddana nin walba suu doono u maamulanayo wadanka hadduusa dowlad lahayn oo kala dambeyn lahayn waxa waaye ninku dhaqaalihiisa asagaa soo degsaday asagaa iskale hadda waa kuwa aqoonyahanku sheegaya doolar baa wadanka soo galo ninku doolarka asagaa iskale cidilama laha labadaa fikradood waa soo dhoweynay waa kaa haynaa su-aal miyaad ku darsanaysaa su-aasha aan ku darsanaya maadaama wadankii dowlad ay ku tilmaaman tahay waxaan leeyahay aqoonyahanka sidaan si ka bedelan oo sidan dhaanta ma laga yaabaa maanta wadanka inay sicir bararka sidaan u saameeyo dabiya dacal ilaa raas cafeer ilaa raas kambooni qabsaday ma laga yaabaa wax isbedela inay keento dowladan haddeer gudubsano yaro haddeertan la magacaabo waa mahadsan tahay noo soo koob eh, jawaab jawaab su-aashaas runtii runtii walaashay aad bay umahadsan tahay laakiin mar kasta iyo iyo qof kastoo i dhegaysta waxaan kusoo celcelinayaa ummadda waxaa ah waajib saaran dawladda inay ilaaliso marka dawladda ilaalintuna waxaa weeye hay-ad kasta iyo wasaarad kasta xil baa saaran marka waxaa maqan oo aan jirin awoodii bangiga dhexe walow bangiyada hadda jira ama ama ama- ama federaalka bangiye bangigiisaba ama dhinacayaga ama dalka ayaga dhinacan somaliland bangigeedaba waxaa ka awood badnaanaya mararka qaarkood wasiirka maaliyadda marka marka marka wax suurtagalaba maaha waayo wasiirka ama ummadda in la ilaaliyo waxa maanta soomaali ku weyn wasiirka amarkiisa ayaa ka weyn waayo tusaale yar baan ku siinayaayo haddii wasiirku uu lacag ummadda ku sii daayo haddii wasiirku uu amro in lacag la sii daayo oo bangiga dhexe la yidhaaha lacag daabac waxa weeye haddii shay sablaygiisu uu bato oo dhammaankiisii ama baahidiisii uusan waxba ka qaban waxa weeye shaygaa qiimihiisi wuu jabayaa jabay shaygii dawladdu ay sii daysay waa lacag bay daabacatay ama wax kale ayay daabacatay marka waxaad aragtaa khatarta ugu weyn ee hadda jirta waxa weeye siyaasiyiinta oo ah gol ah maxay ahay toolay koox isku xidhan iyo ganacsatada oo aad moodo inay isku xidhan yihiin taasna waa tala rabo waayahay in qof kasta uu ilaahay ka baqo oo ummadda uu ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo kasoo horjeeda maaragta dhegeysto kale ayaan fursad siinaynaa waktiga ayaa nagu yar dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya aada umahadsan tahay jaamac buula jaamac jaamac farasle adigii aqoon-yahanka Eh, waa dhegaysto lagu magacaabo cabdullaahi cali delebey waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya horta anigu waxaan qabaaba in eh, dadka soomaaliyeed in eh, lacaga dowladda hadda jirta ee maxamed cabdullaahi farmaajo ay maaragtay usoo daabacdo Eh, horta dhibka wuxuu ka jiraa ganacsatada ayaa marna sicirka kor u qaada marna hoos u dhigta marka ganacsatada anigu waxaan qabaa haddii maanta daacaday ka tahay in ay eh, shacabka soomaaliyeed iyo weliba eh, guud ahaan dalka in eh, dhaqaalihiisa kor u kaco qeyb ayay ka qaadan karaan marka waxaan eh, maaragtay ka codsan lahaa eh, in ay sicirka marna korna aysan u qaadin marna hoos hoos u qaadin Eh, su-aasha iga guuxaysa oo aan jeclahay eh, waa hal eh, annagu waxaan isticmaalnaa haddii aanu nahay eh, shacabka soomaaliyeed lacagaha qalaad marka dhibaatadu qayb ma ka tahay lacagahan qalaad ee aan isticmaalayno aad aad ayaad umahadsan tahay cabdulaahi dalabey oo naga soo wacay muqdisho eh, cabdi cali daakir kusoo dhawow runtii walaalkay ah, marka hore sida uu u sheegayay waa run ah, dawladda cusubna waxaan rajaynayaaba inay ka wax badan ay ka qabato waan rajaynayaa runtii farmaajo ama dhinacaas waa waa wuu garanayaa sida maaragtay maantaba dhinacan kale ee somaliland ah, madaxweynaha hayaaba uu yahay nin dhaqaalayahana oo garanaya laakiin waxaa aada iyo aada u fiican oo so- dhinacan federaalka soomaaliya iyo dhinacan kale ee somaliland ba maaragtay labadaba xaaraanka ah dalka in laga lagu isticmaalo waxa la yidhaahda laba lacagayo inay ka socdaan midda kale lacagta doolarka ah lama isticmaali karo waa in sida ugu dhaqsaha badan dowladda federaalka ah ay go-aan ka qaadato waayo kuma socon karo maxay ahayd toolay wadan dhan oo qaran uga jiro koransigiisi inuu meesha ka baxo waxa weeye waa tan maanta venezuela ka taagan oo weliba dhacday markay koransigeedii meesha uu ka baxay inay raashinka u doontaan maaragtay wadamada deriska la-aa markay lacagtoodii waxgoyn weyday marka ganacsatada joogta dhinaca federaalka soomaaliya waan ogahay oo lacag badan iyo controlka iyagaa haya laakiin ma laha oo awoodda dhaqaalaha sharci waa inay ku socotaa iyaga laftooda waa inuu bangiga dhexe waxa ku jirta hulka ay ku soconayaan oo dhan waxa weeye waa inuu bangiga central bankigu uu awoodda uu gacanta ku hayaa Ah, bangiguna uu keenaa in currency-ga uu soo celiyo shilinka soomaaliya ee Waa tahay.
maaragtay la qaadan doona insha allah aqoon-yahan cabdi cali daakir aad ayaad u mahadsan tahay waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka waxaan rabaa arrin soomaali badan ka dhex guuxaysa bal inaad wax ka tiraahdo oo ah waxaa magaalada hargeysa berbera muqdisho meelo badan ay dadku ka cawdeen lacagtan telefoonada ku jirta ee iyadu ayadoo danabaysan la wareejinayo dhaqaalihii intii u badnaana shirkado kooban gacantooda gashay inay dhib ka tahay oo qayb weyn ka tahay ee sicir bararka taas maxaad ka leedahay runtii lacagta teleefanka oo ah maaragtay digitalka ah ama lacagta ku jirta teleefanka qofba siduu u yaqaano oo wax ku iibinayo waxaa qabaa waxa weeye waxa ugu weyn oo currency-ga qiimihiisa ridaya ayay ka mid tahay waxay samaynaysaa disline purchasing powerka waxyaabaha keena weya caalamka oo dhanna dariiqaasu u arkaa marka waa system lagu boobo wadamada sharcigii ama maaragtay uu ka maqan yahay ruulkii lagu maamuli lahaa dhaqaalaha uu ka maqan yahay regulationkii baa maqan marka saad ula socoto anigu waxaan qabaa inaan la isticmaali karin systemkan ah mobilka lacagta la is- eh, maxay ahayd lagu iibsanayo ama wax lagu ma- wax kastaba maaragtay isagii loo isticmaalayo waayo ego wuxuu meesha ka saarayaa afar shay oo afarta shayba ummadda iyo dalkaba dhaawaca ugu weyn ay gaadhso kow dhaqaalihii dalka oo ahaa inuu dhaqaaluhu dalku uu socdo oo socodka dhaqaalaha dalka gudihiisa uu ku socdo waxay ahayd inay wareegto lacagtu oo lacagtu ay shaqayso way ka baxday meeshii because hawa wax lagu kala lagu kala iibsanaya dhinaca kale qiimihii lacag wadanka way dilaysaa oo waad aragtaa waxa taa ka sii daran oo aad aragtaa electronigu wuxuu yaraynayaa oo uu baabiinayaa uu abaabada u xidhayaa lacagta dalku in ay xataa wax lagu kala iibsado marka ma qabo waa system corruption ah laakiin ma jirto dee dowlad dowlad dowlad maaragtay wixii ilaa hadda ka hadashay ma jirto waan u Dowladda- imaanaynaa waa waan ee waan rajaynaynaa in la helo dowlad hawshaa wax ka qaban karto laakiin waxaa ugu dambayntii aan jeclahay inaad iyadana noo soo koobto oo si kooban u sharaxdo waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay dhegaystayaashuna ay ka hadleen daabacaadda lacag marka in lacag la soo daabacaa maxaa loo baahan yahay oo qiimaha lacagtaasi lagu ilaalin karaa si ay lacag cusubna u timaado qiimihiina loo ilaaliyo runtii runtii daacadda lacagta waa ruulka ama awoodaha uu bangigu leeyahay bangigii sharciyadiisii oo dhan baa maqan oo waad aragtaa oo bangigii waxa weeye isagay inuu daabaco ay tahay lacagta lasoo daabacaya markaa bangigu iskama daabici kare oo wuxuu rabaa bangigu inuu in lagu wada shaqeeyo physical policy iyo monetary policy siyaasadda maaliyadda marka dhinaca maaliyaddu waa inay soo soo qoondaysaa daabacaadda lacagta loo baahan yahay marka caalamka oo dhan waxaa hor yaalla sababta lacag loo daabacayaa inay tahay hal qodob oo keliya baahi markaa jirta marka haddii baahi jirto deficit oo kale oo tusaale ahaan dowladda ka jirta federaalka soomaaliya waa laba boqol iyo lixdan weeye miisaaniyadeedu haddii dowladda federaalka ka jirta soomaaliyeed ay maaragtay bajetkeedu uu maaragtay isdhimay oo miisaaniyadeeda bajetkeedii uu ka uu- uu uu- uu maaragtay deficit uu uu yimi oo ah isbendingkeedii iyo dakhligii usoo xerooday waxaa badan isbendingkeedii baa batay markaa iyada ah waa baahi la ogol yahay in loo soo daayo dhinaca kale haddaad eegto waxaa jira in wadanka wax soo saarkiisa uu bato mararka qaarkood uu kobac badan uu jiro balansi waa loo baahan yahay markaa dhinaca doolarka oo kale markay suuqa rabto inay balansi garayso oo sh- oo wadanka lacagtiisii lagu balansi gareeyo waa waxyaabaha loo baahan yahay laakiin qiyaas siman oo laysla og yahay oo dalka iyo ummadaba aan ku noqon maaragtay cabsi aan gelin laakiin hadday lacag Een, halkaas halka oo ay halka ayaan socoto- waa dhibaato halkaa ayaanu ku daynaynaa cabdi cali daakir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad baad mahadsan toddobaadka dambe barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadan doonaa caafimaadka khaasatan caafimaadka ilkaha ee ummadda soomaaliyeed tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiise leh
waa tahay halkaasi aad ka dhegeysaneyseen barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo jaamac buulla jaamac uu nala socodsiinayana waa idaacadda fiidnimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o e da markana kusoo dhowaada axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxba yaysan badnaane ammaantu waa qayb ka mid ah ulajeedooyinka ay soomaalidu ka maansoon jirtay maxayse ammaane tahay oo lagu sheegi karaa sida ugu kooban haddaan u qeexo waa tilmaan quruxsanoo tix ama tiraab adigoo miduun adeegsanaya aad ku bantooqdo qof ama dad ama xoolo ama wax aad u begtay oo farax iyo riyaaq ku geliyey waa qofkaas ama waa waxaas oo aad dusha kaga dhoobto tilmaamaha ugu wacan ee uu qof waliba jeclaan lahaa in lagu laro oo iyaga iyo magaciisa kol walba la wada xuso guud ahaanse maansadii hore ee soomaalida ammaanta tooska ah ee raggu kuma badna waxay ugu soo dhowaan jirtay nin madax ah oo aad loo jeclaa kolkuu iisho dabadeedna gabyaa ay xigta yihiin uu tixa baroora u tiriyo tixahaas ayaa had iyo jeer waxay ka buuxi jireen ammaanta ninkaa geeriyooday taasna markii dhaxalka maanso ee soomaalida dib loogu noqdo waxaa tusaale fiican u noqon kara gabaygii raago ogaas uu ugu barooran jiray walaalkiis ogaas xuseen ogaas warfaa dharaartii geeridiisa loo soo tabiyey marmar kalena waxaa dhici jirtay gabyaagu inuu ammaano duubka qoladiisa oo goob lagu shirsan yahay maalintaa lagu caleemo saarayo amaba sodcaal dheer oo uu ku maqnaa intuu ka soo laabtay fardaha loogu dabaaldegayo hase ahaatee laga soo bilaabo dabayaaqada qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo bilowga kii labaatanaad iyo wixii ka dambeeyey arrintaas waxbaa iska beddelay hannaankii nolosha ee bulshada markay wax iska beddeleen meelo dalka ka mida ayaa waxaa ka abuurmay talisyo dhexe oo haba koobnaadeene awoodo siyaasadeed iyo kuwo ciidanba lahaa kuwaasoo ka hirgalay xeebaha bari gobolka mudug iyo tareex oo ahayd xaruntii daraawiisheed ee sayid maxamed uumuddaba hormuudka u ahaa waayadaas ayaa inta aan ogahay u horraysay gabyaaga soomaalidu inuu ammaano maamuladaas madaxdii ka talin jirtay iyo gobonnimadii kadib kuwii soo baxay ee hoggaanka dalka soo qabtay waxayse bulshadii soomaalida ee xilligaasi ay facshar u tiqiin tabta carabtii hore intuu yeelo in gebyaagoodu uu maansadiisa anfaco ku jiriyo kii sidaas lagu bartana waxay u dhoweyn inuu ku muto maansadiisa oo faafi weyda iyo magac xumo uu la godgalo kastaba ha ahaatee waxay u badnayd ammaantu inay ku dhex jirto ujeeddo kale oo maanso gaar ahaan ujeeddada diradiraha oo maansayahanadii hore ee soomaalidu ay ku badiyeen tusaale ahaan nin magac weyn leh oo qolada uu ka dhashay ay u hanweyn tahay ayaa waxaa dhici jirtay in qolo kale gacanteed uu ku baxo markaasna gabayo kale ujeeddo ah laga tiriyo hase ahaatee maansayahan aan labada qolo midna ahayn ayaa mararkaas oo kale wuxuu tirin jiray gabay ninkii la dilay uu ku ammaanayo isla markaasna qoladii uu ka dhashay inay u aari kari waayeen uu ku dhaliilayo ujeeddada gabyaagaasi waxay tahay intuu fooda isu geliyo in labadaas qolo ay isku jabaan dan uu ka leeyahayba iyada oo aan dhab ka ahayn ayuu iska dhigaa nin geerida hebel ka murugoonaya dabadeedna wuxuu isku howlaa ragga uu ka geeriyooday sidii laabtooda uu umalka ugu joogtayn lahaa markaas bay gabayadiisu sii fogayn jireen waanwaan iyo heshiis kasta oo labada dhinac la dhex dhigi lahaa gaar ahaan ragga uu ninku ka maqan yahay markii intay ticihiisu soo gaaraan ay ciil iyo carab buuxiyaan maansada ammaanta ah si diradiraha looga gol leeyahay ma waxbaa ku jaban haddaan ku tusaaleeyo tuducyo ka mid a gabay dheero uu tiriyey sayid maxamed cabdulla xasan muddo haatan boqol gu-iyo dheeraad laga joogo taariikhda siyaasadeed ee wadaadka sida laga ogaan karo wuxuu goor noolba ku dadaali jiray tolalka soomaalida intooda ugu badan inay daraawiish ku soo biiraan si gumaysiga meel looga soo wada jeesto ha yeeshee mar walbaba taasi uma hagaagi jirinoo waxaa jiray dar qayradhaantiisii ku gacan sayray welibana inta shisheeyaha kala saftay xarumihiisa kusoo duuli jiray maalintii dambe ayay colaadi ka dhex qarxaday laba qolo oo labaduba ay ururkiisa cod la ahaayeen sababtuna waxay ahayd nin la dilay oo magac weyn lahaa lana odhan jiray cabdulaahi aadan kiyo markaas bay sayidka la noqotay in colaadaas ay danta daraawiisheed ku jirto wuxuu istuusay haddaan colaadaasi demin in kolba labadaas qolotii laga il helaa iyada oo hiildoona ay xaggiisa usoo jabi doonto sidaasna ay daraawiish cududi ugu kordhi doonto kolkasuu inuu sii afuufaa lama gudboona maalintaas buu mariyey diradiraba ha ahaadee farsamo ahaan gabayada diiwaankiisa ku qoran kuwa ugu foolaadsan midkood wuxuuse diradiraha ka hormarinayaa tuducyo arar ah oo uu ku marhimay murti aan duugoobayn tuducyo muujinaya aqoontii ballaarayd ee uu u lahaa degaankii uu ku barbaaray ee uu ku dhaqday kuna dhistay arartaas ayuu si kooban ugu sheegayaa isaga iyo soomaalidii la xilliga ahaydi wixii ay ka qabeen gabayga xoolaha la dhaqdo guurka awrka gurgur culimada munaafaqa qaadiga fiqiduurka iyo arrimo kale oo soo raaca wuxuu yidhi waxa gabayga loo qaybayaa waa qalqaalsamiiya waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahawda waxa loogu wadi waa qatimayaayb waxa qanamka loo dhaqan hayaa waa qabbaan guriye lo-da waxa qumbaha looga lowlay qaabka dhayda ahe fardaqoolka waxa loogu guri qoobka oradkii waxa gabadh qaryada loo togtaa guurha kuu qumoe qoys weyn waxaa loo dhistaa qani gobaadeede qadlo awra waxaa loo rartaa qaadka iyo xooga culimada waxa loo quweyn waa qob iyo dhowre waxa munaafiq loo quursadaa qowlka beenta ahe waxa qoorta loo jaray kufriga qiilku waajibay waxa qisaasta loo dhiibayaa qooma maahariye waxa qaadi loo raadsadaa waa qisada diine qalinduure waxa looga tegay waa qur-aanyariye arartaas ayuu ku xijinayaa ammaanta cabdulaahi aadankii la dilay ee isaga dartiisba uu gabayga u tiriyey dhinaca kalena wuxuu ku dhaliilayaa amaba waranka ku dhaqdhaqaajinayaa nimankii ay dadka isugu xigeen hase ahaatee inay u aaraan ka gaabiye markaas buu yidhi cabdulaahi waxaa loo qurtaray waa qabiille iyo qoon adag hadduu leeyahay aan loo quturahayn in qooq laguma toogteen ninkii qaaliga ahaa waraabaha qalombiya ayaa kuma qadeeyeene qaladiiyo jinaadkii dhurwaa kuma quraacdeene intuu qalamsado cuno tukuhu qaaqda ma hayeen wuxuu intaa raacinayaa xigaalkiisna uu xusuusinayaa quruxdiisii taxtaxaashkiisii iyo xaragadii lagu yiqiin iyo geesinimadiisii markaas buu yidhi qalbigay xanuunsada markaan qaalanow dayo ee qob iyo luuli qaabkuu ahaa qaydadii midabka qarqarootigii socodka iyo qalanjallaafyoodka wunu hadalka qaaraanka geed quudka bixintiisa qasadkii buruudka iyo markay qaawu ololayso qayraamintii waranka iyo qabaskuleelkiisa fulay baa qamaade ee ninkii qarala-aantiisa goortaan qiyaas fiiriyo ya lay qumbiciyaaye qori dalabsidiisaa wadnaha lay qarariyaaye anaa quusan waayey ee bahdii qoonsan mahayaane qaraabada kuwii ugu dhowaa uma qamiiraane nimankii qiyaamaha ku raray kuma qamaamaana odayadii waayadaas joogay siday noo sheegeen sayidku ninka uu sidaas ugu barooranaayo ma uu aqoon weligiis jabad lama degin jid lama marin jidiinna lama cunin taasina waxay ku tusaysaa ujeeddada gabaygu inay diradira ahayde qaybta ammaanta ahi ay calaal ku tahay haddii kale marti dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal halkaa haynoo jooga aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatana saare cabdi axmed oo stuudiyaha ugu helisaan ka codsada inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roonaa sahra mahadsanid jaamac wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ka dhasha walxa lagu xiray baabuur uu goordhow ka dhacay waddada maka almukarama qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay gudaha baabuurka ayna u muuqato in loola dan lahaa qof watay baabuurka oo la sheegay in uu soo gaaray isagu dhaawac qaraxa kadib booliiska ayaan weli shaacinin magaca qofkaasi qaraxa waxyeeladaasi loola dan lahaa
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo dulmaraysay qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada codkii baxsanaa ee farxiya fiska nabsiga sido anna samirka iida iyo codka ahlaasiga ee farxiya fiska dhegaystayaal waxa ay u dambaysay idaacaddeenna fiidnimo ee maanta oo axada haddii eebaha awoodda la idmo tan iyo idaacadda aruurnimo waa jaamac buulo jaamac saare cabdi axmed iyo bashiir abikale oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.